acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi اllahi الraxmaan الraxiim waxaynu ku jirnay almasxu cala اlkhufayni wuxu uhi wa sharduhu shardigiisu waxa weeye an yalbisahu inuu xidho calaa wuduu'in kaamilin weyse dhammaystiran wa an yakuuna daahiran waa inuu yahay daahir wa saatiran waa inuu yahay mid asturay lijamiici maxalilfardi faralka meeshiisii oo dhan mid asturaya oo qarinaya waa inuu yahay waa maanican mid diidi waa inuu yahay linufuudi ilmaa'i biyuhu inay ka dusaan wa yumkinu waana inay suurtagal tahay mutaabacatu lmashyi socodka raaciddii raacraaciddiisa calayhimaa korkooda lagu dul socdo litaradudi musaafirin musaafir noqnoqodkii lixaajaati u noqnoqonayana uu socdo sawaan waxa isku mida kaana haya min jildin harag ka samaysnaaya ow libdin suuf laysa saarsaaray ka sameeya ow khiraqin ama calal iyo marya ka samaysnaaya mutabaqatin oo majcuulin bacduhaa calaa bacd barhkeed babarhka kale la dul saaray ow khashabin ama loox ka samaysnaaya ow gayri daalika ama kaa waxaan ahayn ka samaysnaaya ow mashquuqan ahaaya mid furan oo shudda la adkeeyo oo la xidhay bisharajin tax iyo xarkihii ama baldhannadii la isu geliyey waxa uu leeyahay sheekhu waxaa shardi u ah masaxa labada hub marka la masaxayo inuu ku xidho weyse dhammaystiran oo markau weyse qaato dabadeed ayaa uu xidhanayaa taana waxaa u daliila xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan muqiirata bnu shucba laga warinayo waxa uu leeyahay kuntu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan la jiray daata laylatin fii masiirin habeen ayaan la jiray socdaal dabeedna waanu weysadii ayaan ugaga shubay buu yidhi wejiga ayuu maydhay gacmaha ayuu maydhay madaxa ayuu masaxay uma ahwaytu lianzica khufayhi dabeedna waxaan holladay amaba aan u kacay inaan labada khufee ugu jiray lugaha inaan ka saaro si u maydho darteed markaa nebigu wuxu uhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni iska daa buu yidhi waxaan geliyey iyagoo daahira ayaan geliyey dabeedna korka uun ayuu ka masaxay marka waa in weyse dhammaystiran uu ku xidhaa waana inuu daahir yahay ee hadduu nijaas yahay ama mutanajistee aan la daahirin karaynin hadduu yahay isagana dee ma gelayo khuf ma noqonayo lama masaxanayo ile qofkan waa lagu cibaadaysanaya qofkii cibaadaysanayay waa inuu daahir jidhkiisa iyo meeshiisa iyo waxa uu xidhan yahayba waa inay daahir yihiin baa laga maarmaana wa saatiran lijamiici maxalli alfard faralka meeshiisiina dhammaantii waa inuu wada asturayaayo dee meesha faralku waxayd labada kuraamood iyo wixii ka hooseeya labada kuraamood iyo wixii ka hooseeyana waa inuu asturayaa waa maanican linufuudi ilmaa biyuhu inay ka dusaanna waa inuu mancinaya min hayri lkharsi bay kutuba qaarkood ilaha meelaha tolmaha meel aan ahayn waa inaanay iyo halkan dee hadduu furan yahay oo laysugu xidhay baldhama amaba xarko meelaha meelaan ahayn biyuhuna waa inaanay ka gelaynin waxaa kaluu leeyahay waa inay suurtagal tahay socodka raacraaciddiisu lagu dul soconaya ayaga ee musaafirku danihiisa u soconayo waa inay suurtagal u yihiin halkaa laba arrimood bay kaga ixtiraasaanoo mid weeyaane hadduu shay yaroo nag a ku yahay oo aanu tallaabo la qaadi karaynin dee khufuu noqon maayo haddii uu balowbalow yahay oo uu lugtii ka wen yahay oo dhulkuu sidaa u jiida mooyaane aanu si kale u raacayninna qofu noqon maayo ee waa inuu shay cagta si fiican u leeg oo yumkinu mutaabacatu lmashi ay suurtagal tahay raacidda socodka calayhimaa lagu socdo korkooda litaradudi musaafirin lixaajaatihi ugu dul soconaya noqnoqoshadaas musaafirku xaajooyinkiisa u noqnoqonayo maxaa haddaba musaafirun loogu qayday ee layidhi noqnoqodka musaafirka wadanihiisa u noqnoqonayo waxay leeyihin isaga muddadiisaa dheeraydoo macnaha saddexdaa cisho iyo saddexdaa habeen waa inuu shay haynaya oo uu ku socsocon karaya waa inuu yahay intaa wixii ka dambeeya haba googo'aba haba haba googo'aba macnaha looga jeeda waa taa waxaa laga sameeyey noocuu doono ha aada jildi iyo harag ha ahaado ama libdin iyo suuf laysa saarsaaray ha aado ama khiraq iyo calal iyo maryo mutabaqa barhba barhka kale la saaray ha aado ama khashab ha ahaado aw hayri daalik naxaas ha aado wixii uu doono ha aado oo mashquuqan mashquuqa waxaa looga jeeda maftuux kan markaa halkaa ka furan ee inta cagdila dhexgeliyo dabeetana laysku daboolayo oo shudda bisharajin asharaj alcuraa baa la yidhaha curuna waa halkan baldhannada la gelinayo ama xadhkaha laysugu qabanayo wa shardu an yalbisahu waa inuu xidho calaa wuduu'in kaamilin wayse dhammaystiran waa inuu ku xidhaa wa an yakuuna taahiran waa inuu yahay wa saatiran lijamiici maxalilfardi faralka meeshiisa oo dhanna waa inuu qarinayaa wa maanican linufuudilmaa'i biyaha ka dusidoodana waa inuu mancinayaa wa yumkinu waa inay suurtagal tahay mutaabacatu lmashyi socodka raacraaciddiisa calayhimaa korkooda lagu socdo ama calayhimaa fiihimaa culamada qaar baa yacni calayhimaa bimacnaa fiihimaa ilain dhan lugtii baa la dhex gelinayaaye wax dushan lagaga soconay maa lugtii baa la dhex gelinaya hareeru ka xigaya marka calayhimaa fiihimaa bimacnaa dhexdooda litaradudi musaafirin musaafir iyo socdaal noqnoqoshadii loogu dul socdo lixaajaatii danihiisa u socdo sawaabun kaana min jildin harag ka samaysnaaya ow libdin ka samaysnaayaa suuf laysa saaray ow khiraqin maryo mutabaqa laysdul saar saaray ow khashabin lowx ow hayri daalika ka samaysnaada ow mashquuqin ama mid la furay ama jeexanoo shudda bisharajin taxiyo xarka lagu adkeeyey walow labisa khufan hadduu fii rijlin ku xidho liyamsaxaw si u masxo wayaksir alukhraa ta kalena u maydho ow ama dahara min arijli shay-un baa ka muuqday wain qalla haba yaraadee min khirqin dilaac min kharqin dilaac xaggii buu ka muuqdo fi lkhufi ku sugan lam yajuz ma bannaana waxa uu leeyahay haddii uu khufkii lug u geliyo isagoo laba lugoodla ah si uu tan u masaxo ta kalena uu maydho ma bannaana waa inuu wada weystaa dabeetana labadii lugoodba uu wadageliyaa ama hadduu doono midna inuu masaxo ta kalena uu saaruu maydho maya haddii ay lugta xaggeeda wax ka muuqdaan habay yaraadeeo dilaac xaggii bay ka muuqdeen mase qoribaaba jeexay qofkii ama dee kabtii buurhka ahayd ile qof kale kabta buurhkiina way ka sii xeel dheerto way ka sii adagto way ka sii fiican tahe hadday dilaacdo intii faralka ay wax ka muuqdaanna ma bannaana walow labisa khufan fii rijlin hadduu ku xidho liyamsaxahu si u masaxo wayaksira lukhraa u maydho ow dahara mina rijli shay-un baa ka muuqday wain qalla haba yaraadee min kharqin dilaac xaggii ayuu ka muuqday fi lkhufi ku sugan lam yajuz ma bannaana waljurmuuqu jurmuuqu huwa isagu khufun waa fowqa khufin khuf ka sarreeya fain kaana alcalaa ka sare qawiyan hadduu yahay walaswalu koosana mukharaqan uu yahay mid jeexjeexan falow masxulcalaa buu leeyahay wain kaanaa qawiyayni hadday yihiin aw ilqawiyu alasfalu uu yahay lam yakfi masxulcalaa ma kaafinayo ee fain wasala albalalu minhu min alcalaa ka tega ila lasfali hadduu gaadho kafaa waa ku filan yahay sawaaban waxa isku mida qasada masxa uma wada qasadiya aw ilasfala faqad u qasadiya aw atlaqa iska idlaaqi midkood ma qastiina laa in qasdaa calaa faqad hadduu ka sare uunu qastiyo maya waxa uu halkan sheekhu inoo gelayaa jurmuuq jurmuuq waxa weeye waa laba qof oo laysdul saaray ayaa jurmuuq la yidhaahdaa waxaanay markaa ka soo saaraan marka labadooda iyo qasadka qofka iyo xagga biyuha kan sare la mariyay ka hoose inay gaadhaan laba iyo soddon suuro ayay culimmadu ka sheegi jireen waxay yidhahdaan labaduba inay qawiyan yihiin laba adag oo culus inay yihiin labaduba inay daciifo yihiin oo laba tabar daranoo jeexjeexana yihiin inuu ka sare qawi yahay iyo oo ka hoosena daciif yahay iyo inuu ka hoose qawi yahay ka sare daciif yahay halkaasi waa afar waxaa markaa lagu dhufarayaa markuu masaxayey inuu ka sare unu qastiyey iyo inuu ka hoose u qastiyey iyo inuu labadoodaba u wada qastiyey iyo inuu idlaaqay arbaca fii arbaca waa lix iyo toban waxaa haddana lagu sii dhufarayaa lix iyo tobanka inuu balalkii iyo qoyaankii kan sare ka tegey kii hoose gaadhay iyo inaanu gaadhin halkaasay ku noqonaysaa markaa laba iyo soddonka suura wax weynina kuma sii hoos jiraan oo yacni waxaan filayaa sagaal suuro iyo waxbaa markaa ay odhan jireen ma bannaana haddaynu isnaa soo saarana waynu soo saari karaynaa laakiin wax badanoo yacni ku sii jira oo aynu wakhti badan ku lumino ama maskaxda aynu kaga shaqaysiinaa kuma jiraan haddaba wuxuu leeyahay hadduu kan sare mid qawi ah oo awood badan yahay kan asfalkaahina mukharaq yahay mid jeexjeexan weeye wuxuu leeyahay masxul calaa kan sare inuu masaxo ayuu leeyahay maxaa yeelay isagii baa khufkii ah kan hoosena macnaha sharbaadoo kale ayuunbuu noqonayaa markaa isaga halkaa masalan marka uu sidaa yahay ama afartii hadduu doono yani mid siduu doonaba ha yidhaahdo ama ka sare u qasi ama ka hoose u qasi ama lahawda qasi ama ha wada idlaaqo ha gaadho kii hoose ama yuu gaadhin yani intiisa suuraba falahu masxul aclaa ayuu leeyihi haddii ay qawiyan yihiin labaduba labadiba waa awood awood bay leeyihin waa laba isku mid a isku itaaba ama ka hoose ayaa asfalkaa ayaa qawi ah lagiyo lam yakfi masxul aclaa ka sare in la masaxo keligii kuma filla kan sare uun in la masaxo oo lagu gaabsadaa ma bannaana waa haddii aanu dee qoyaankii gaadhin ee hadduu haddaba gaadho buu leeyahay qoyaankii kan ka tegey kii asfalkaa hadduu gaadho oo masalan kan sare ayuu masaxay qoyaankii ama biyuu ku masaxay baa kii hoosena gaadhay markay labaduba qawiyeyn ahayn ama ka hoose qawi un yahay kafaa way ku filan tahay labadan masale markay qawiyan yihiin iyo qawi inuu ka hoose asfalka yahay ee masxul aclaa aynu dhi ma kaafinayo hadduu qoyaankii ilal asfala gaadhay waa kaafinaya wuxuu leeyahy ama ha u wada qastiya labadoodaba ama ka hoose una u qastiyo ama ha idlaaqo laa in qastala calaa faqad hadduu ka sare uunu qastiyo ayada maya oo kuma filla waljurmuuqu huwa khufun fawqa khufin weeye fain kaana laclaa qawiyan hadduu yahay walaswaluna mukharaqan uu yahay falahu masxul calaa buu leeyahay wain kaana qawiyayni hadday yihiin awilqawiyo alaswalo uu yahay lam yakfi masxul aclaa kuma filla fain wasala albalalu qoyaankii minhu min alaclaa ila alasfali hadduu gaadho kafaa waa ku filan yahay sawaaban waxa isku mid a qasada masxahumaa u wada qasadya aw ilasfala faqad u qasadyaa ka hoose ow adlaqa ama iska idlaaqiya laa in qasada hadduu qasya alcalaa faqad maya suurooyinka aynu ku tilmaanay labiyo soddonka intii aan ansaxayni intii ansaxaysay hadda tiradeedii si sugan ma labiyo tobanba intaan ansaxaynin ma sagaalba ma sideed meed ma xusta hadda wayakfii waxaa kaafinaya masxu acla alkhufi khufka xaggiisa sare wa asfalahu iyo xaggiisa hoose wa caqibayhi labadiisa cidhbood in la masaxo ayaa sunnaa khuduudan jiidid loo masaxo bila istiicaabin ayadoon waxba lagu camimin walaa tikraarin ayadoon lagu celcelin fa yadacu yadahu lyusraa gacantiisa bidix wuxuu dhigi taxta caqibihi ama taxta caqibihi labadiisa cidhibood ee taxta caqibihi cidhibta hoosteeda ayuu dhigi wa yumnaahuna cinda asaabicihi miigtana faraha agtooda ayuu dhigi wa yumiru lyumnaa ta midig markaa wuxuu ila saaqi xagga dhudhunka ayuu u marinaya xoogga walyusraana ila alasaabici ayuu u marin fain iqtasara hadduu gaabsado calaa masxi aqali juz'in masaxa in jusga ugu yar juska ugu yar masaxii oo min daahiri aclaahu xagga sare korkiisa ah muxaadiyan intaas soo qaabilsan limaxallilfardi faralka meeshiisii kafaa waa ku filan yahay wain iqtasara hadduu gaabsado cala alasfali xagga hoose aw ilcaqibi cidhibta aw ilxirafi hareeraha aw ilbaatini ama hoosta oo mimaa yali albashara waxa jidhka la xidhiidha ah falaa maya oo taasi kuma filla waxau leeyahay sheekhu waxa sunnaah oo wanaagsan in qofka xaggiisa sare la masaxo xaggiisa hoose in la masaxo cidhibta in la masaxo ayaa sunnaha khuduudan jiidid saasuun loo jiidooo laisu weydaariyo bila istiicaabin iyadoon waxba lagu caam yeelaynin oo dhammaantii in la wada masaxaa dee waxbuu yeelaynayaaba tikraarkiiyo ku celcelintuna waa khilaafu sunna oo hal marunbaa saa loo marinayaa haddaba khuduudkan iyo jididdanuu inoo sheegayaayoo waxa uu leeyahay bal adigu labadaada bal gacantaada mid cidhibta saar midna faraha saar dabeedna isweydaariyuun oo tanaad cidhibta saartayna xaggaa hoose unu mari tanaad faraha saartayna korkanuunu soo mari macnaha saasumaad isu weydaarinaysaa weeye saasumaad isu weydaaraysaa ti aad cidhibta saartayna hoosunbaad u marinaysaa tan kalena sanunbaad u soo marinaysaa khuduudku saasuu noqonayaa haddaba wuxayna leeyahay hadduu ku gaabsado calaa masxi aqali juz'in min daahiri aclaahu inta ugu yar ee xaggan sare korkiisa ah oo weliba muxaadi ahoo qaabilsan meeshii faralka way ku filantay meesha faralku maxay ahayd kuraama iyo wixii ka hooseeya inta ugu yar ciddi in leegna ha ahaatee oo xagga sare ah oo meesha faralka la siman haddaad ka masaxanto masaxato way kuu filantay min daahiri aclaahu muxuu uga jeedaa eeg waa acla iyo daahir aclana waa xaggii sare daahirna waa xaggii sare macnaha iminka haddaad sharabaad xidhato ama masalan markuu qofkii sidaasoo kale ugu jiro masasaa iminka gacanta qamiiska asbunkeeda ugu jiro acluhu horta waa xaggan sare ee xaggan hoose cagta la xidhiidha maaha daahirkana waxaa looga jeeda xaggiisan sare eh xaggiisa xaggii sare masalan sharabaad oo kale haddaad xidhan tahay xaggiisan sare ee dusha soo xigtaa horta waa aclihii xagga xagga hoose xigtaana waa asfalkii haddaba xaggan sare ee soo sarraysa een hareeraa iyo xagga hoose midnama ahayn halkaa lafdeeda waxay ka leedahay daahir iyo baatin dee baatinna waa xaggan la xidhiidha cagta xigta ee hoosta xigta inna waa xagga sare marka inta xagga sare xaggan sare waa inaad wax ka masaxdaa wuxuu diidaya isagaa inoo sheegi doonaa markaa kafaa buu leeyahay limaxallilfardi buu leeyahy kuraamaa meel ka sarraysa haddaadin yarun ka masaxdana kuguma fillaan haddaba wuxuu uhi wain iqtasara cala alasfali xaggan hoose ee masalan aada dhulka dhigayso asfalku waa xagga ayaad ka masaxantay aw ilcaqibi ama cidhibta aw ilxirafi ama xarfi aw ilxirafi xarfi haddii waa dhinac xiraf haddii waa dhinacyada dhinacyadaas ayaad ka masaxday dhinacyada aw ilbaatin ama hoosta mima yelilbashara korkii unbaad xaggii hoos unbaad intaad gacantii hoosta ka gelisay umaad halkii jidhka la xidhiidha xaggii sharabaadka xigaysay ayuunbaad ka gelisay xaggan dusha inaad ka masaxdaa baa la doonayay falaa falaa yakfii ma kaafinayo buu leeyahay markaa masaxu faralkiisu waxa weeye un xaggaa sare meel meelihii la maydhi jiray ee faralka ahayd ku siman inaad wax ka masaxdo oo kuraamaha iyo wixii ka hooseeya markaa xagga hooseeya dhinaca keligiia inaad masaxdaa ayadaa ma bannaana taana waxaa u daliilaa xadiidka abu daawuud uu soo saaray cali bn abi taalibna laga warinayo sanadkiisuna uu saxiixa yahay wuxuu leeyahy low kaana diinu bira'yi diintu hadday ra'yi iyo qiyaas tahay lakaana asfalu اlkhufi أwlaa bilmasxi min aclaahu waqad ra'ytu rasuul اllahi yamsaxu calaa daahiri khufayhi wuxuu leeyahy diintu hadday ra'yi iyo qiyaas tahay dee khufka xaggiisan hoose ayaa ka mudnaan lahaa masaxa xagga sare annagu waxaan arkay rasuulkii oo xagga sare ka masaxaya macnaha hadday ra'yi iyo qiyaas iyo maxay kula tahay iyo sidaasay aniga ila tahay iyo sidaasaa roon hadday tahay dee waxaynu odhan lahayn waar qofka dushan sare ee laga masaxayaa macno ma lehe xaggan hoose ee wasakhdii iyo waxgaadhaysa hala masaxa baynu odhan lahayn laakiin diintii baan ra'yi ahayne waxay tahay un itibaac iyo in la raaca nebiga sala allahu calayh wasalam low kaana diinu bira'yi hadduu ahaan lahaa asfalu lkhuf aya awlaa bilmasxi min aclaahu waxaanan arkay rasuulka ilaahay oo calaa daahiri khufayhi masaxaya diintuna waa itibaaca iyo sidaa ay tahay in loo raaco ama xikmadda iyo ujeeddada ku jirta garo ama ha garannin maa min waxay diintu ina fartay ilaa xikmad waa ku jirtaa waxaynu garanno inoo muuqda iyo waxaynaan garanno caqligeenna yari uu gaadhi waayo labadaba way leedahay waa sidaa ay tahay uun in loo raaco saa daraaddeed ayaa cumar wuxuu lahaa xajarul aswadka oo jannada laga soo saaray si ay xadiida saxiixa ay tilmaamayso ayaa haddana wuxuu lahaa waxaan ogahay inaad tahay dhagax waxbana aan taraynin waxbana aan cid yeelaynin haddaanan ku arag nebi maxamedoo ku dhunkanaya maa qabaltuga kuma dhunkadeen buul lakiin nebi maxamedoo ku dhunkanayun baan arkay waanan ku dhunkanaya oo nebi maxamed aanoo raacayo ku daynaya laakiin waxna dhibi maysi waxna tiri maysi waa dhagax laga soo qaaday jannada laga soo dejiyey maxaad u malay mid gaga cidla a yaalla mid aw barkhad la yaalla ama mid meel kale yaallo lagu fadhiisto oo la dheh barakaad ka helaysa ama waa lagu dhalaya waxba kama jiraan weeye yaan lagu habsaamina dadka meelaan waxba ku jirin wayusanu waxaa la suneeyaa masxu acla alkhufi in la masxo wa asfalahu iyo xaggiisa hoose waa caqibayn labadii sacalba khuduudan jiid jiidid bila sicaabin iyadoon waxba lagu camyanin walaa tikraarin laguna celcelinin fayadacu yadahu lyusraa taxta caqibihi cidhibta hoosteeda ayuu dhigi wa yumnaahuna cinda alasaabici buu dhigi wa yumiru lyumnaa ta midigila saaqe xagga xoogga ayuu usoo wadi walyusraana ilal asaabici xaggaa faraha ayuu u waday oo xagga hoose ah fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa masxi aqali juz'in qaybka ugu yar masixidiisa oo min daahiri aclaahu xagga sare korkiisa ah muxaadiyan kaasoo qaabisan limaxalilfardi kafaa waa ku filan yahay wain iqtasara cala laswali hadduu ku gaabsado aw ilcaqibi ciribta aw ilxirafi ama xarfi hareerta aw ilbaatini oo mima yelilbasharati waxaa la xidhiidha jidhka ah falaa ma kaafinayo wa mataa goorta daharat irijlu lugtii ay muuqato binascin siibid ow bikharqin ama dilaac wa huwa biwuduu'i lmasxi weysadii masaxana uu ku sugan yahay kafaahu waxaa ku filan qasrulqadamayni labada gommadood inuu maydho faqad oo keli ah waxaa horta halkaa hore waxaynu nidhi yacni inta in lagu kaaftoomayo masaxa inta sare unan xagga hoose lagu kaaftoomaynin xadiidkaa horeynu soo tilmaannay baa ina tusinayey tan kale waxay u deliishay in xagga hoosena qaabkaa loo masaxayo xadiid markaa isagana abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan sanadkiisu laakiin daciif yahay oo muqirat bnu shucba un laga warinayu leeyahay nebiga ayaa ghaswatu tabuuk u weysay famasaxa aclaa khufay wa asfalahumaa labadiisa qof xaggooda sariya xaggooda hooseba wuu masaxay masaladaasay u daliishadeen xadiidkaasay u daliishadeen daciifka masalada xagga hoose iyo xagga sare la isu weydaarinayo haddaa wuxuu leeyahay qofkii hadday lugtiisi muuqato wuu iska saarayba ama way dillaacdayba wahuwa biwuduu'i lmasxi waana weyse qabaa laakiin ma masixin labadii qof weysadan kumuu masixin kafaahu qasluqadamayni faqad macnaa intii kale markuu soo maydhay ee aanu weli lugihii masixin ayay dee ama dilaacday ama muuqatay kafaahu qasluqadamayni faqad labada gommadooduun ha maydho maxaa yaele ayagunbaa duhrigoodii dee uu buray asalku inuu maydhaamaadi masaxuna bedel buu ka ah xukunkii bedelku meesha waa ka baxay asalkii baa loo noqonaya xubnaha intooda kalena asalkii ayay ku sugan tahay oo waxba ayada la cusboonaysiin maayo wa mataa daharad markay muuqato arrijlu binascin aw bikharqin wahuwa biwuduu'i lmasxi masaxa weysadiisii isagoo ku sugan kafaahu qasulqadamayni labada gommadood maydhidooda ayaa ku filan faqad oo keli ah baabu asbaabi alxada xadadka asbaabtiisii ayuu u baab yahay xadad yacnii arrimahan ay weysadu ku intihooto waa la yidhaahdaa waxaan dahaaradu ku dhammaato waa la yidhaahdaa idaafada markaa asbaab oo sababtii iyo xadadkii oo wixii ay ku intihoonaysaya laysu idaafaynaya idaafa bayaaniya bay noqonaysaa asbaabun hiya alxadad asbaab xadadkiya bay noqonaysaa waxaa kaloo xadadka la yidhaahdaa amar ictibaariya bimacnaa sharcigu ictibaariyey ee xubnaha ku sugan ee kuu diidaya salaadda ansixiddeedii markaan wax kaloo ruqsayaa jirin masalan haddii iminka aada kaadido oo dee xubnahaagii waxbaa ku sugan ilaa aad dee istijooto oo aada weysaysato xubnahaagii arrin baa sharcigii uu ku qadaray inuu ku sugan yahay shaygaasuu ka hortaagan inaad tukato iyadoo dee wax kuu ruqseeya yimaadaan mooy haddii dee biyaba la waayo iyo gebagaba waxaad ku gebagaystay haddaad weydo dee sidadaad ku tukanaysaa murakhis baa markaa jira laakiin markaa murakhis jirin waa amarka ictibaariga ah ee kuu diidaya salaadda ansixitaankeeda manciga iyo diidmadan ka ratibantay waxaana waa la yidhaha saddexdaaba waa lagu idhaqaa xadadka markaa asqarkii ayaana halkan loo jeedaa rafcintiisa iyo koryeelkiisu weysada u baahanaa nawaaqidulwuduuna kutubta qaarkood way ka cabiraan wixii weysada burinayey wahiya arbacatun waa afar axaduhaa midkood alkhaariju shayga ka soo baxay baa la yidhaha min qubulin xagga hore ow duburin ama xagga dambe ow huqbatin ama god taxta surati xundhurta ka hooseeya maca insidaadi lmakhraji almuctaadi iyadoo uu awdan yahay meeshii ay wax ka soo bixi jireen ee caadada ahayd caynan ahaayaa waxaa soo baxay ow riixan ahaayaa neef muctaadan waxa loo caado lahaa noqoya ow naadiran mar la arag noqoya kaduudin waaba dirxigii waxasaatin iyo qururu ila almaniya manida mooyaane fa inahu yuujibu lghusla maydhi buu waajibee walaa yanqudu lwuduu'a waysana burin maayo wa suuratu daalikana waa an yanaama inuu seexdo mumakkinan isagoo maqcadahu yacnii baryihiisa qabadsiye dhulka uu seexdooo fa yaxtanimu dabeedna uu riyoodu isku ixtilaamo oo ama yandura weega bishahwatin si shahwaadee masalan ruux dumara ama ruuxii dumara nin ay u egto fa yunzilu qofkii sidaa biyihii taranku kaga yimaadaan wailaa haddaynaan sidaa ku suuraynin arrinkaa lama helayo oo falow jaamaca hadduu u galmoodo oo ama naama uu seexdo mudajican isagoo jiifa fa anzala dabeedna sidaa ay biyihii kaga yimaadaan intaqada wuxuu ku burayaa bilamsi taabashada iyo wa binowmi hurdada waxau leeyahay sheekhu waxyaalaha asbaabulxadadku waa afar midda ugu horeeya ee waysadii burinaya waa soo baxe halkee ka soo baxay qubul xubinka tarankee hore axaduhaa alkhaariju min qubulin ow dubur waa xubinka xaggii xubinkan hore ee taranka ama dabada waa wixii ka soo baxay aw huqba taxta sura maca insidaadi almakhraj almuctaad amaa wuxuu ka soo baxay huqba iyo god xundhurta ka hooseeya iyadoo uu awdan yahay uu xidhan yahayna makhrajkii iyo meeshii ay wax ka soo bixi jireen ee caadada ahaa masalan dabadii iyo xubinkii tarankaa xidhan dabeetana oo dee xanuun baa kaga dhacay dabadeedna markaasaa waxay ka soo baxayaan oo laga dalooliyey halkaa xundhurta hoosteeda ayay ka soo baxayaan kaasina waa uu burinayaa laba arrimood ayuu ku qayday mid weyne wuxuu idhi taxta sura xundhurta hoosteeda waxaanuu yidhi maca insidaadi almakhraj almuctaad buu idhi hadday tahay surada lafdeeda ama hadday hareeraheeda tahay oo la siman ama korkeeda hadday tahay waxay leeyiin wixii ka soo baxaa ma burinayo waayo waxaan isbedel isbedelayaa waxay yacni raashinkii iyo sharaabkii madaxay isbedelaan marka ay xundhurta hoos u dhaafaan ayay dee qashinkii ay iska saarayeen jidhku ee naaqidkaa wax burinaya ay noqonayaan wixii laakiin meelahan sare ka soo baxay mantago kale unbuu noqonayaa mantaguna dee waysada ma burinayni wixii ama xundhurta ama hareeraha ka soo baxay mantag buu noqonayaa oo waxa weeye waa taxta surada taxta suraba ha ka soo baxe ee hadduu makhrajkii muctaadka ahaa furan yahay oo xubinkii tarankaa furan ama dabadiibaa furan wixii halkaa ka soo baxaana dee wixii wax burinayay ee ama kaadi ama saxara ahaayee isbedelay xaggan hooso halkii loogu talagalay buu ka baxay waxaanan ka soo baxay oo kalen wuxuu noqonayaa un mantago kale buu noqonayaa waa marka dee god caadiyah oo kale uu yahay ee uu isagu iska soo baxayo laakiin hadda dee mararka qaarkood haddii ama katiitar baa xaggan laga geliyo oo dushan saroo deetana xaggii kaadi haystii la geeyey ka soo qaadayso dee walow laabtaba ha ahaatee mar hadday halkii kalena xidhan tahay taasi naaqid waa noqonaysaa markaa ee waa markuu iskii isaga soo baxayay ayay ka hadlayeen maca insidaadi almakhraj almuctaad caynan aw riixan waxaa soo baxay ama wax caynoo muuqda ha ahaado aw riixan ha ahaada neef oo kale muctaadan waxa la arki jiray oo dee kaadidii iyo saxaradii ahaado aw naadiran marla araga haaya kaduudin waxasaatin dee hadduu dirxiy irda gooryaan kaliya xabad yaroo dirxi ka soo dhacdo de waa soo baxe naadira oo markaa waa laga weysaysanaya waxasaatin dee xabad quruuraxa ama fataatiila baa ka soo dhacday iyaduna waa la mid waa shay naadira shaygii muctaadka ah naadirku xukun gaara ma lehee ayuunbuu la mid noqonayaa halkaa riixan uu leeyahay ayuunbaa xubinkan taranka ee dumarka neefda ka timaada ama hawada ka soo baxda yacni in badanoo culimaha waxay caddaynayaan inaanay la mid ahay neefdii dabada ka soo baxayso weysadii aanay waxba ka yeelaynin haddaba wixii soo baxayey inay waxyaalahaasi burinayaan maxuu asala kow aayaddaa waysada aya waa sare ow jaa'a axadu minkum min alghaa'iti mid idinka midi ka yimaado haa'idkii macnaha haa'idkana waxaa loo jeedaa meesha xaajada lagu guto kaymaatinkuna wuxuu u jeedaa isagoo kusoo xaajo gutay oo xaajo gudashana maxay tahay dee waa iyadoo qofkii kaadiya saxara ay ka soo baxeen markaa makaankiiya meeshii waa la idlaaqay wixii ahaanayana waa looga jeedaa xadiidii saxiixa bukhaariyo muslim ay warinayaan saxaabiga abaa hurayre laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxu uhi laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa axdada xataa yatawadda ilaahay ma aqbalayo salaadda midkiin hadday weyse jabo ilaa weysaysto nina adalu xadramowd baa wuxuu uhi malxadau ya abaa hurayra fusaun ow duraad buuhi waa fusa ama duraad waa yacni naqaskaa markuu urta leeyahy markaanu urta lahayn waxaa kaleo isagana xadiid imaamu axmed iyo bazaar iyo tabaraani iyo ay warinayaan salma oo mawla rasuulka u ahayd laga warin waxaa leeyahy rasuulku qad amara almuslimiina idaa kharaja min axadiim riixu an yatawadda midkood hadday neefi ka soo baxdo inuu weysaysto ayaa la faray waxyaalaha markaa dee wixii dabada ka soo baxayay weeyaan wixii qubulka ka soo baxayeyna ama xubinkan hore ka soo baxayeyna madida ayaa ka mida madi waa biyo cad oo jilicsan oo dhega oo xubinka tarankay ka yimaadaan marka qofka uu hamoodo dabadii amalada ay timaaddo waana shay naaqido weysada burinayaan waxaana arrinkaa tusinaya xadiidka saxiixa ee bukhaariiyo muslim ay warinayaan cali bni abi taalib laga warinaya uu leeyahay nin madi badan ayaan ahaa waan ka xishooday nebiga inaan weydiiyo dee inantiisa ayaan qabay dabeetana miqdaad ayaan faray inuu isoo weydiiyo markaa wuxu uhi yaqsilu dakarahu wayatawada cubidkiisa taranka ha maydho hana weysaysto ayuu yidhi wadibaa iyaduna la mid oo waa biyo cadoo ayana dhego oo hadiyo goorale kaadida dabadeed bay yimaadaan isaguna weyse waa burinayaayoo dee madidii unbaa looga qiyaasanaya ibnu cabbaas baa isna yidhi riwaayad bayhaqi uu warinayo manida iyo madida iyo wadida ayuu yidhi manida minhu lghuslu waa laga maydhan wa min haadayni labadaa madi iyo wadina alwuduu'u yaqsilu dakara wayatawadaa waa laga weysayay intuu xubinkiisa maydhu ka isjoodo ayuu ka weysaysanayaana ibnu mascuudna wuxuu yidhi alwadiyu aladii yakuunu bacda albawli fiihi lwudu' wadida ka dambaysa kaadida waa laga weysaysanayaa un marka waxyaalahan dadka muqayiliinta ee qaadka lagu imtixaamo ay sheegaan idan waxaasaa naga yimaada waa labadan mid ahaantooduuno allah ha caafiye waxaa balaayada ku keenayana ha ka caafiye markaa wa iska wey ka istijoonnu markaa way ka weysaysanuun waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha dee xubinka ka soo baxaya kaadidii inay weysada jabinaysana dee waxa u deliila xadiidka saxiixa bukhaariiyo muslim ay warinayaan xudayfana laga warinaya uu leeyahy ata nebiyu subaatata qowmin wuxuu tegay nebigu ola qashin qubkeed dabeetana isagoo taagan buu kaajay markaasuu u yeedhay biyo biyii baan u keenay buu idhi markaa waa ku weysaystay buui xadiid kaloo ise bukhaariiyo muslim ay warinayaanoo saxiixa usaama binu zaydna laga warinayo rasuulku sala allahu alay waslam carafo ayuu ka soo noqday dabeetana mar buu meel golo iyo laba buurood dhexdood ayuu u leexday halkaas iyuu dego waa ku kaajoo dabeetana waa weysaystay waxa la yaaliyaa wixii kalee soo baxayeyna ee qubl iyo dubur ka soo baxaya walow daahirba ha ahaadee kuwaasaa looga qiyaastay haddaba wuxu uhi sheekhu ila almaniya mani mooyaane fainahu yuujibu algusla walaa yanqudu alwudu' shaafici waxay leeyihiin manida mooyaane manidu hadday qofka oo weyse qaba hadday mani ka soo baxdo maydhina way ku waajibinaysaa weysadiina ka jebin maysa bay yidhahdeen iminka xanaabiladoo kale way ku darayaanoo waxaa khaarijka unbay raacinayaanoo yacni weysadiina waa jebinaysaa maydhina waa ku waajibinaysaa laakiin madhabka shaafici waxa weeye in ay maydhin waajibsa laakiin weyse aanay jebinin waxaanay u deliishadeen un qaacido ay leeyihiinoo maa awjaba acdama alamarayni bikhusuusihi falaa yuujibu adwanahumaa bicumuumihi waxay dhahdaan shayga waajibiya laba amarkooda weyn gaarnimadii ku waajibiya kooda yar ee hooseeya caamnimadiisa kuma waajibiyo oo waxay leeyihiin hadda manidani laba arrin koodii weynaa oo weysadii iyo maydhashadii ah ayuu gaarnimada inuu mani yahay ku waajibiyey bikhusuusi kownihi maniyan wuxuu ku waajibiyey maydhashadii falaa yuujibu adwanahumaa koodii hooseeya oo weysada ana ku waajibin maayo bicumuumi kownihi khaarijan caamnimada inuu yahay soo baxe inuu yahay soo baxo ku waajibin maayo bay yidhahdeen waxaa la mida bay yidhaahdeen zinada uu qofka zaanilmuxsinka ay sinaysto ayaa la mida waxay leeyihiin taasi waxay waajibinaysaa in la rajmiyo dhagax lagu dilo oo gaarnimada ixsaankana ay ku waajibinaysaa laakiin in la jeedlo cumuumu zine ku waajibin mayso markaa taa iyo tana isku mida bay leeyihin markaa ilalmaniya oo isagu wuxuu waajibin maydhi wayse se waajibin maayo daba waxaa dalka taagan yahay qofka wayse qaba ee maniyi ka soo baxday ee waysadiina u jirta maydhina ku waajibo suuradeedu waa taa haddaba wuxuu leeyahay suuradeedu waa laba arrimood uun mid weeyaane an yanaama mumakinan maqcadahu fayaxtalimu shaaficiyana sida dee inoogu iman doonta arrinka labaad ba inugu soo xigaa waysadu hurdadu baan leeyahay waxay dhaha naaqid maaha buriyo maaha laakiin waa maxay waa madinatu naqd waa loo filo buriye shaygii burinaya baa loo filayaa inuu yimaado laakiin isaga lafdiisu burin maayo oo macnaha haddaad indhaaba isku qabatood gama'do waysadii way kaa jabtay maaha ee waxa weeyaan wixii burinayay baa loo filayaa sidaa daraaddeed waxay leeyihiin hadduu qofku seexdo isagoo badhida dhulka qabadsiiyey waysadii ka buri mayso oo maxaanay uga burinaya dee waysada asalkeeda wayse ee hurdada waysada may burin jirine waxaa la filayey markuu seexdo qofku wixii burinayey inay ama dabadiisa ka soo baxaan ama xubinkiisa taranka inay ka soo baxaan ayaa loo filay dee tiina iminka waa kan dabadiisii qallaxayoo waxba kamay soo bixin haddii gola neefta oo kale xagga hore xubinka taranka waa la dareemaaye yacni neefdoo kale aanu qofku dareemin dee neefdiina waa adigan qallaxay ee dhulkii qabadsiiyey hurdaduna lafahanteeda umay burinaynin markaa haddaad saa ku seexato hurdadii kaa burin mayso marka waxay leeyihiin qofkii oo wayse qabaa ayaa labada lagood intuu isdhaafsaday an yanaama mumakinan maqcadahu isagoo baridii dhulka qabadsiiye buu seexday fayaxtalimu dabeedna wuu riyooday isagoo xaaskiisii la joogay iyo buu ku riyooday ama islaantii odaygeedii la joogtay ku riyood markaasuu fa yunzilu sidaasuu dabeetana baridii iyo biyii kaga yimaadeen markaa waxaad haysaa qofkii oo wayse qaba oo maridii ka soo baxdoonay waysadiina ka jabin markaa ha maydhoo biyo war ha isku shuba bay leeyihiin waysadiisina waa u jirtaa masalada labaad ow yandura bishaawa dee hadoo wayse qabo halkan iska fadhiya ayuunbaa islaantaadii ku hormarmartoo dee waad eegtay ama islaantii odaygeedii hormarmaray bishaawatin fa yunsilu markaasaa qofkii sidaa ay biyihii kaga yimaadeen taana qofkii maydhi unbaa ku waajibay mooyaane waysadii kamay jabin wailaa haddaba wailaa maxaad leedahay wailaa in lam tusawar cadamu naqdi bihada taswiiri falaa yutasawaru insaalu maniyin bigayri naqdin wailaa haddaan lagu suuraynin burid la'aanta suuradan haddaynaan sidaa ku suuraynin lama suuraysan karo oo ma samayn kartid mani soo baxday oon wayse jebinaynin labadaa suuro mooyaane oo maxaa yeelay falow jaamaca hadday galmo ku soo baxdo fa anzala dheh deetana manidii ka tooday inta qadla bilams dee taabashadanna jidhkii isgaadhay baabay waysadii ku jabtay intaan inzaalkaba la gaadhay waysadiiba halkan hore kusii jabtay aw naama mudajican haddii aad jiifsato adiga oo jiifa haddaad seexato fa anzala intaqada binawmi dee hurdadan ayuu wixii burinaya kalaba intaanay ixtiraamkan iyo soo bixidan imaana iman hurdadanaaba dee wixii ku imanaya waysada jabinaya kay ka horreeyeenba markaa way sii jabtayba iyadoo sii jabtaybaa deetana ixtiraamkan iyo waxaana ka dambeeyey macnuhu waa caynkaa waya arbacatun waa afar axaduhaa alkhaariju waa shayga soo baxay min qubulin ow duburin ka soo baxay ow huqbatin ama god ka soo baxay taxta surati xundhurta ka hooseeya macan sidaadilmakhraji lmuctaadi iyadoo meeshii muctaadka ayday wax ka soo bixi jireenna ay awdantay caynan haya waxaa soo baxay ow riixan haya muctaadan haya shay la araga ow naadiran shay mar la araga haya kaduudin waxasaatinba weeye ila almaniya manida mooyaane fa inuu yuujibu lqusla buu waajibin walaa yanqudu lwudu'a waysadana burin maayo wa suuratu daalikana waa an yanaama inuu seexdo mumakinan maqcadow isagoo badhidiisa dhulka qabadsiiyey oo fa yaxtalimu dabeetana uu riyoodo ow ama yandura bishahwatin inuu shahwa iyo ujeeddo u eego oo fa yunzilu uu si ay biyo kaga yimaadaan wa ilaa haddii kaloon sidaa lagu suuraynin lama suuraysanayo masaladani falow jaamaca hadduu u galmoodo ow ama naama uu seexdo mudajican isagoo jiifa fa anzala si ay biyihi kaga yimaadaan intaqada bilamsi iyo wa binawmi buu ku burayaa athaanii ka labaad ee waysaa buriyaa waa zawaalu caqligii qofku caqligii ka suulo ila nawma hurdo mooyaane qaacidan isagoo fadhiya mumakinan oo qabadsiiyey maqcadahu beryihiisa minal ardi dhulka qabadsiiyey isagoo seexda mooyaane sawaan waxaa isku mid ah alraakibu kii wax fuushanaa waalmustanidu iyo kii dhabarkiisa ku tiiriyey meel walow lishayin walow waxa uu ku tiiriyey lishayin bahaado low usiila shaygaa haddii meesha laga tuuro la saqada uu dhici lahaa kan ku tiirsaday wahayruhumaa iyo labadaa kayrkood waa isku mid ee falow naama waxau leeyahay sheekhu shayga labaad ee wayse buriya waa zawaalu caqlihi qofkoo caqligii ka suulo garashadii iyo timiisi ka tagto maxay kaga tagtay binowmin aw hayrihi dee hurday kaga tagtay ama wax kale ayay garashadii iyo timiisi kaga tagtay oo fa nawmu madinnatu alxadath xadadka madinadiiiyo loofilihii weeye id yatawaqafu fiihi alidraag falaa yashcuru alinsaanu bima kharaja minhu waxay leeyihiin qofku haddii uu seexdo dee idraagii baa ka tegayoo ma dareemayo waxa ka soo baxay waxaana u daliila xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna xasanka yahay lafdigana abu daawuud uu leeyahay wuxuu leeyahy wikaa-u sah alcaynaani faman naama falyatawada dabada xadhiggeedu wikaa waxaa la yidhahdaa waxaan qarbadka ama sibraarka iyo afka lagaga xidhaa la yidhaahdaa sahna waxaa looga jeedaa waa ismu min asmaa'i dubur waa dabada magacay leedahay markaa xadhigga dabadu waa labada indhood faman naama falyatawada qofkii seexda ha weysaysto xadiid kale oo daarami daara qudn abu yaclaa ay warinayaan mucaawiyata bna abi sufyaan laga warinayo sanadkiisuna daciif yahay isaguna wuxuu leeyahay nebigu wuxu uhi sala allahu alay waslam inama alcaynaani wikaa'u sah labada indhood bimacnaa soo jeedka ayaa labada indhoodna looga jeedaa waa dabada xadhiggeeda faidaa naamat ilcaynu ishu markay seexataan istadlaqa alwikaa xadhiggi waa iska furmaya ilan labada indhood baa dabadii ilaalinayey oo xadhigiyo qallax u ahaa mar hadday labadii indhood meeshii ka baxaan ayana iska furantay wey macnaha waxaa loo jeedaa qofku maadaama uu soo jeedo wuxuu ku baraarugayaa wixii ka soo baxaa marse hadduu seexdo waxaa la arkaa inay wax ka soo baxaan isagoon dareensanayn xadiidaasi waxay tilmaantay hurdadii waxaa looga qiyaastay qofka hadduu caqligii waali kaga tago hadduu miyir doorsoon kaga tago haddii sakhraamidu kaga tago ama ha yaraada ama ha badnado hurdadaa looga qiyaastay waxay leeyihin hurdadiiba way ka sii xeel dheer yihiin maxaa yeelay hurdada waxaa la arkaa inkastuu qofku hurdo weyn yahay haddii la baraarujiyo cagta dhulka dhulka loogu dhufto hebelow la yidhaahdo la yarqanidhi inuu soo tooso nin waashay ama mid miyir doorsoomay ama mid sakhraamo dhinacula ciiray ma baraarugayo wax kastoo lo yidhaahdaba ma baraarugayo wax ka weyn buu ku jiraa ilaa balaadaan in la ka fujiyo isagu waxba mooga sidaa daraaddeed ba waxay leeyihiin mar haddii waysaba waxaan loogu yani hurdadaba waxaan loogu celeeyay ay tahay qofkii waanu isogaanaynin kanaaba inaanu isogaanin kasii xeel dheer bay leeyihiin waxaana suurtagala bay leeyiin wayumkinu an yusta'nasa lihaada in loo weheshado eeg daliil ma aha in loo weheshadaa baa la arkaa xadiidka saxiixa ee imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan caaisho laga warinayay leetay nebiga ayaa cuslaaday markaase wuxu uhi asalla annaasu dadkii miyay tukadeen wasalmi llah hum yantadiruunaka maya nebi maxamedoo way ku sugayaan dacuu lii maan fi lmikhdab waar bal tashtiga biyo igu shuba buu hi mikhdab waa weel ama dhagax ama qori laga sameeye oo lagu maydho igu shuba buu hi waa ugu shubnay ba dhan waa maydhay markaasuu kacay nebigu inuu hengado suu miyir doorsoomay markaasuu haddana soo miyirsaday suri dadkii miyay tukadeen say maya yaa rasuululahi way ku sugayaan waar bal biyo igu shuba buuri tashdigii waa lagu shuba u dhex fadhiisto waa maydhay haddana wuxuu doonay inuu hengado waa miyir doorsoomay waa soo miyirsaday haddana dadkii miyay tukadeen buu haddana yidhi maya baa la waa ku sugayaan rasuul allah waar bal biyo ii dhigay buuri fi lmiqdab way sameeyeen haddana waa ku fadhiiso waa maydho wuxuu doonay inuu haddana hengado waa hengin kari waayo markaasuu miyir doorsoomay oo dabeedna waa soo miirsay wuxu uhi asalla annaas dadkii miyay tukadeen may waa ku sugayeen yaa rasuulalahi dadkuna masaajidka ayay ku nagaayeen oo nebigay sugayeen salaad cishaayina way ahayd cishaayiga dambe markaasaa nebigu abubakar u diray an yusalliya binnaas waar abubakar dadka fara buuhi ha tukiyey anigu tukin kari maayo waa saddex jeer markuu muxaawalada isku dayey ee uu kari waayey buu marafraadkii yidhi abubakar u dira dadkaa tukiyey yacni nebi maxamed hoggaamiyii muslimiinta ahaa rasuulkuna saasuu masaajka ugu xidhnaa xaruntiisu halkaasay ahayd dadka muslimiinta iyo madaxtooyada uu ka hagay halkaasay ahayd yani dadka muslimiinta maanta madaxdoodu ma tukadaan iyo ma tukadaan baba hadal ka taageen nebi maxamedna isagoo saa u xanuunsanaya ayuu kolba saa u hinganaya si uu tukiyo uu isu hortaaga darteed markaa macnaha waxa weeye dee nebigu kolba intuu maydhaabo haddana miyir doorsoomayo markaasu haddana maydhanayo soo miyirdo haddana maydhanayay macnaha miyir doorsoonka inuu maydhasho keenayo ayay ina tusinaysaa haddaa wuxu uhi sheekhu ila nawma hurdada mooyaane qaacidan qofku isagoo fadhiya mumakinan oo qabasiye maqcadow min alardi maqcadkiisa iyo baryihiisa dhulka qabadsiiyey inuu seexdo mooyaane kaa maqcadkiisa iyo baryihiisa qabadsiiya dhulka sawauna raakibu wax fuushanaayaayo dee waxa uu fushayey qabadsiiya waalmustanidu iyo kii ku tiirsaday dhabarkiisa gidaar iyo wax ku tiiriyey walow lishayin walow kaana almustanad waxaa lagu tiirsabaada lishayin wax low usila la saqata haddii laga qaado u dhici lahaa masalan haddaad iminka miis oo kale saa ugu tiirsato ama kursiga oo laga hoos qaadood dhacayso iyo haddii aanad sidaa u cuskanayna macnaha aad dee yar taageersan tahayna saanina aad u fadhido waa isku mid buu ku leeyahay walmusanidu kii u tiirsaday dhabarka sare walow lishayin baado low usiila shaygaa haddii meesha laga hadla saqada qofku dhici lahaa wahayruhumaa iyo labada ah kaa mustanidka iyo kaa raakibka ah labadii aan ahay kayrkood ahaana waa la mid mar hadduu mumakin maqcadahu yahay hurda yani hurdadaasi weysada ka burin mayso oo hurdada noocaasana inaanay burinaynin maxaa u daliila waxay leeyihiin waxaa u daliilaa xadiid imaamu albukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan abu daawuud iyo dayni bukhaari muslim aa wariyay waa saxiix anas ibnu maalik baa laga warinaya cinda albukhaari wa muslim oo lafdigana muslim leeyahay wuxu uhi waqiimati asalaa salaaddii baa la qiimay iyadoo nebigu uu nin la faqayo falam yazal yunaajihi nebigu kama soni inuu la faqa ninka xataa naama asxaabu ilaa asxaabtii seexdeen uma jaa'a nebigii waa yimi fasallaa bihim waa tukiyey iyaguna may weysaysanin intii uu la faqaya faqi baa ku dheeraadayoo ayaa uu ay asxaabtii iska seexdeen dabeetana markii uu soo dhammaystay buu u yimi uun sidiibu salaaddii ku tukayay un weysaysan anas ibnu maalik waxaa kaloo laga warinayaa cinda muslim lafdigana abu daawuud uu leeyahay kaana asxaabu rasuuli illaahi yantadiruuna alcishaa alaakhira asxaabta nebigu waxay ahayd salaadda cishaayi ee dambey sugayeen labada cishaayin baa la isku yidhaha maqribkiiyo cishaayi markaa cishaayiga alaakhira ayaa la yidhahdaa xataa takfiqa ru'uusum ilaa magaxyadooda ay ciiraan rakoocaan laabta ay ku dhuftaan madaxa uma yusalluuna walaa yatawada'uun dabeedna waa weyse waa tukanayaan manay weysaysanaynin waxay leeyihin markaa shaaficiyadu halay ka istimbaadayaan waxa weeye waxa cad in hurdadoodaasi hay-atulmutabakin ay ahayd qof yacni barida dhulka qabadsiiyey qaabku u seexdoo kaley u seexdeen ayaa muuqataa maxaa yeeley salaad bay sugayeen waxaanay filayeen in la aqiimo laxdo kasta dabeetana waa u kacayeen macnaa waxay leeyihin taasunbay ku suurtogelaysaa taasuu weliba xoojiyey shawkaanina sidaasuu isaguna naylulowtaarka isaguna ku xoojinayaa waana masale yacni aad u hadal badan hurdadu inay way burinaysaa iyo maba burinayso iyo qaabkaa jiiftigunbaa burinaya ee kelimo burinayo yacni aqwaal badan bay culimmadu ay ka leeyihiin falow naama hadduu seexdo mumakinan isagoo qabadsiiyey berihiisa dhulka fasaalat ay suulaan dabeetana alyataahu labadiisii badrhiyood qabla intibaahihi intaanu baraarugin intaqada waysadii wuu buray qofkii baa isagoo mumakina buu qabadsiiyey dabeetana labadiisii badrhiyood ee uu dhulka ku hayay ayaa dhaqaaqay waana qabla intibaahi intaanu baraarugin ka hor inta qada waysadii waa burta maxaa yeelay maadaama isaga oo hurda oo hurdadii ku jira hay-atu tamkiinkii uu ka suulay oo baryihiisii uu dhulka qabadsiiyey ay ka dhaqaaqday dee waxa soo martay xaalad uu hurdo oo dabadiisana aanay u qallaxnayn oonay dhulkii qabadsayn uu ka qaaday marka inay wax ka soo baxeen ayaa dhici karta xaaladdaa masala wuxuu isarkay uun isagoo dee dhinac isaga janjeedho oo lug iskaba soo laabtayoo ayuunbuu soo toosay ama dee waa loo sheegay waxaa war iminka tobankii daqiiqa ugu hor dambaysayba saasaad u hurday baa layidhi waa tad ka baxday marka wuu burayaa bay leeyihin falow naama hadduu seexdo mumakinan isagoo qabadsiiyey badhidiisii dhulka fasaalad alyataahu ay labadiisii badhayood markaa suulaan qabla intibaahihi intaanu baraarugin ka hor intaqada waa u burayaa aw bacdahu halkaa inoogu joogo